halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis sagaalka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo maxamed cabdi sandheere iga raal aada dhegaystayaal maanta waa jimco
run ahaantii dadkan soomaaliyeed meeshan waxaa ku haysata nolol aad iyo aad u xun dhallinyaro soomaaliyeed oo xooggii ummadda ahaa ayaa ku shaqo waayey ku magasharci waayey waxaana lagu cadaadinayaa xero halkan ku taalo shelsma la yidhaahdo oo markii hore ay ahayd xero military halkaasoo raashinkoodu aad u xun yahay
kaasi waxa uu ahaa yuusuf cumar bashiir oo ka mida soomaali ku jira xerada shelmark ee dalka denmark oo ka cabanaya xaalad nololeed oo daran qodobada kale ee dhegaystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah dad ku dhaqan deegaanno kala duwan oo ka tirsan puntland oo xalay cirka ku arkay walax iftiimaysa oo ay la yaabeen warbixin ayaannu idinkaga haynaa waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii umuuraha islaamka iyo weliba ciyaarihii hase yeeshee waxaa ka soo rabin doona intaasi oo dhan warkii dunida iska oromaadyo cusub oo u dhexeeya ciidamada ammaanka ee israa'iil iyo falastiiniyiinta ah ayaa waxa ay ka dhaceen daanta galbeed iyada oo la sheegayo weerar kale oo mindi inkastoo israa'iil ay soo rogtay tallaabooyin cusub oo dhinaca ammaanka ah oo lagu joojinayo rabshadaha saraakiil ka kala tirsan booliiska iyo qaybaha caafimaadka ee israa'iil ayaa sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay aad u liidato arday israa'iiliya oo la yidhaahdo yeshiba kadib markii uu toorrey ku dhuftay wiil falastiiniya oo shan iyo toban jir ah gaarka goob tareennada laga raaco oo ku taalla bariga qudus waxaana saraakiishu ay sheegeen in wiilka lagu eedeeyey in uu geystay falkaasi la xidhay xiisadda ayaa kacsan bariga qudus oo toddobaadkan iskahorimaadyo ay ka dhacayeen oo ay ku yaalaan masaajidka al aqsa iyo macbadka yuhuudda ee temple mount iskahormaadyadani ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan afar israa'iiliyiin ah iyo shan falastiiniyiin ah kuwaasi oo keenay in ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu baajiyo safar uu ku aadi lahaa jarmalka toddobaadkan ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu ayaa khamiistii shalay ahayd waxa uu ka mamnuucay dhammaanba xubnaha golaha wasiirada iyo baarlamankaba inay booqdaan bariga qudus si markaas looga hortago inuu dhaco shil weyn oo horseeda in xaaladdu ay faraha kasii baxdo wakaaladda wararka e a p ayaa muujisay in ugu yaraan kun saddex boqol sagaal iyo sagaashan xujeey ay dhinteen kuna dhinteen isbuursigii ka dhacay agagaarka magaalada maka tiradaasi oo ka badan lix boqol iyo soddon tiradii rasmiga ahayd ee horey u shaacisay boqortooyada sacuudigu tiradan badan ayaa waxaa laga kala helay warbaahinta siddeed iyo toban dal iiraan ayaa dhinaceeda sheegtay inay ka dhinteen afar boqol shan iyo lixdan xujaya masar boqol siddeed iyo afartan halka indonesian ay ka dhinteen boqol iyo labaatan xaaji
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay saako oo jimcaah warbixinno ay qoreen wargeysyo dhowra oo caalami ah ayaa waxaa lagu sheegay in hay-adda erbixinta ee maraykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano nasa ay xaqiijisay in walax cireed ballaceedu laba mayl uu dhan yahay ay meeraha dhulka u soo dhowaanayso muddo afartan iyo siddeed saacadood gudahooda warbixinadaasi ayaa intaas waxay ku dareen in walxa cireedkaasi la filayo in si nabadgelyo ah ay meeraha dhulka ay u garabarto dhinaca kale xali fiidkii waxaa deegaano dhowra oo ka tirsan maamul goboleedka puntland lagu arkay walxa iftiimaysa oo cirka oo aan caad iyo daruur lahayn oo dadku ay si cad u arkayeen maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha ugu helaya ayaa warbixintan nooga diyaariyey
markii ay dadku walax cireedan arkeen waxay meelo kala duwan kala soo hadleen wariyaha v o eda garowe nuux muuse birjeeb wariye nuux ayaan weydiiyey waxyaabihii ay dadku u sheegeen sandero waxaan waxay ahaayeen wax ku cusub oo aysan horey u arag oo hadda markii ugu horreysay ay arkeen noociisa dadka marka siyaabooyin badan ay ku sheegayeen qaar baa waxay u malaynayeen diyaarad ololaysay oo dhulka kusoo dhacayso qolooyin dadka qaybtood waxay u malaynayeen dayax gacmeed ololaya oo isagana dhulka kusoo dhacaya marka deegaano fara badan oo puntland ah ayaa xalay laga arkay arrintan dadka arkayna markaan la sheekaystay waxay ii sheegeen in nooceeda uu ahaa midii ugu horreysay oo ay arkaan wax ololaya oo cirka dul maraya oo marna diyaarad u eg mar dayax gacmeed u eg oo qofba wax uu ku sifeynayo idriis cabdilxamiid sheekh nuur oo ka mid a dadka ku nool magaalada burtinle ee gobolka nugaal ayaa ka mid ahaa dadkii arkay walax ciraadaas idriis ayaa ka hadlaya goortii uu arkay iyo sida walax ciraadu ay u ekayd habeenkii xalay ahaa saacaddu markay ahayd annaga xaggayaga degmada burtinle ama east africa bariga africa lixdii iyo soddon iyo lix daqiiqo waxaan arkay daruur is haysa wax u eg cirko aan markaa daruur lahayn oo dhanka koonfurta nooga yimid waqooyigana u socda oo dad badan oo hadal haya geesahayga waxaas maxay yihiin leh daruur maaragtay meel camal ah oo hawada sarada ee ku dhegan kabacdina waan sii fiirshay waxaan arkay bidhaan yar oo xidig camal ah sida diyaarad maaragtay meel shidatay oo korkeedana aada moodo isboodlayd horteeda ah ee kor ah inay shidatay sida baarashuudka oo kale daruur cad oo ifaysa olol waxaad moodid oo kaah weyn oo soconaya laakiin waxaan xaqiijiyey kabacdi xidig hoose inay waxaan shidanaysay oo yacni hoos inay maraysay aan guuxayna waxaad moodaa marka qaabka ay u sawirreed haddii aan eego dallad oo kale dalladda baarashuud baarashuudka kor buu u weyn yahay kabacdina hoos afka wuu u duuduuban yahay halkaa hoose xidig baa markaa soconaysa laakiin daru cirku aan daruur lahayn iftiinkaa kaaha ah oo aada u weyn oo soconaya oo dadkoo dhan xalay way wada arkeen waxayna ahayd lixda iyo soddon iyo lix daqiiqa kabacdina waxaa laga soo wacay tuulo magaalada burtinla waqooyigeeda xaarxaar la yidhaahdo way i weydiiyeen inay dhaaftayna way ii sheegeen wax guuxana ma lahayn idriis ayaa sheegay in muddo aad u gaaban kadib wixii ay arkeen oo dhinaca waqooyi u dhaafay dadka ku nool magaalada garowe ayaan iyagu sheegin aragtida walax ciraadan hase yeeshee waxay durbaba u gudubtay waqooyi iyo dhinaca gobolka sanaag axmed caashuur waa warfidyaan ku nool deegaanka ceelbu oo ka tirsan degmada badhan ee gobolka sanaag waxaan weydiiyey goortii ay walax ciraadan deegaankooda ku arkeen
walaalow anigu markii ay saacaddu xaggayga ahayd ilaa sideeddii oo daqiiqada xilliga cisho markaas loo kacayey ayaa xagga gobolka nugaal ee garowe waxa nagaga yimi wax kaa haya oo dhulka xaggiisa ka soo baxay oo muddo soo jiitamayo soo jiitamayay markii dambe markii ay toos u aragtay magaaladan ceelba shacabkeedu waxay isugu soo baxeen dadku istiradhada bay isugu soo baxeen dadku aad bay u arkayeen way daawanayeen waxaas wuxuu ahaa ma garan karno wax kaa weyn buu ahaa mar waa isu ururiyey kaahiisu marna waa yaraanayay magaalada si toosa usoo dulmaray wax sanqara ma lahayn wax ma garanaysaa macluumaadkooda aan ku tilmaami karno ma jirin laakiin dadka qayb waxbay u qabtay qayb waxbay u qabtay satellite qayb waxbay u qabtay diyaarad meesha maraysa haddii dadku ay odhan lahayn diyaarad bay ahaydna de wax guuxa ma lahayn wax sanqara ma lahayn waan garta imisoo idinka idin dul marayay ama idin dul joogay annaga wuxuuna dul marayay abaar afartan daqiiqo inaan ku qiyaasay ayuuna dul marayay oo hawadeeda ku jiray in badanna in badanna waa noo sii muuqday wax wax mucjisaa buu ahaa oo ka yaabgeliyey shacabkii reer ceelbu ama gobolka sanaag intii aan la xidhiiday ka yaabgeliyay ayuu ahaa wax ku yimid hakad ku yimid korontadii deegaankaad joogtid ama khadkii telefoonka oo signalkiinu idinka daciifay oo kale waayo gaalkacyo waxaa laga soo sheegayaa inkastoon la garanaynin in korontadii aynu saaco maqnayd maya walaalow anigu waan eegay markaas talaafikayga ayaan khadka ateenadiisa eegay way ii joogtay isaan jeclahay dadku qaybtiisa telefoonka ku hadlayeen annaga xaggayaga kaceelbo ahaan wax koronto istaagtay ma jirin korontadu caaday nooga baxaysay dadka telefoonada waan ku hadlayeen markaas xaggaas wax isbedela kama aanaan dareemin inkastoo deegaanada walaxiradan laga arkay ayna dhammaantood sheegin in wax isbeddela ay hareerahooda ku arkeen haddana magaalada gaalkacyo gobolka mudug oo ah halkii ugu horraysay ee lagu arkay ayaa dadkeedu sheegeen in adeeggii korontada uu hakad ku yimid qaar ka mida dadka magaalada ayaa la xiriray wariyaha v o eda nuux muuse una sheegay wixii ay arkeen waa kan wariye nuux oo ka warramaya wixii dadka iyo maamulka wakaaladda korontaduba ay u sheegeen
dadkii magaalada ku sugnaa markii aan wax ka weydiiyey waxay ii sheegeen in waktigii ay dul marayeen waxaa ololaya oo qaybtada ay u malaynayeen diyaarad gubatay iyo markii korontada tagtay in isku wakti ahaayeen kadib waxaan wakti badan ku bixiyey isla xalay inaan raadiyo maamulka shirkadda korontada magaalada gaalkacyo aan weydiiyo sababta ay arrintaasi keentay ama dhalisay waxay ii sheegeen in aysan jirin wax cilad ah oo ay ku ogaayeen matooradoodii oo dhibaatadaasi keeni kara ama korontada magaalada ay ka tegi karto islamarkaasna waxay sheegeen inaysan garanayn in ama aysan hubin in waxaan dul maraya awoodiisa ay ku dantay iyo in kale laakiin isku wakti ayay arrintaasi dhacday soddon daqiiqo qadar ah oo dadweyne fara badan oo aan la xiriiray ay ii sheegeen in korontada magaalada ay ka maqnayd maamulkan waxay xaqiijiyeen inaysan wax cilada matoorada ku ogeyn marka waxaa lala xiriirinayaa in radioactive ka baxay ama awood waxaa si xambaarsanayeen inay keeni kareen in korontada waktigaasi maqnaato maadaama maamulkan ay sheegeen inaysan jirin wax cilada ay ku ogaayeen ilaa iyo hadda ma cadda in wax xiriirahi uu ka dhexeeyo walax ciraadan soomaaliya lagu arkay iyo ta hay-adda cirbixinta maraykanka ee naasa ay sheegtay in dhulka ay ku soo dhowaanayso siddeed iyo afartanka saacadood ee soo socota maxamed cabdi sandheere ayaana warbixintaasi soo jeedinayey
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal jimco wanaagsan muhaajiriin aad u tiro badan oo isugu jira haweenaya carruur iyo rag ayaa ka kala taga dalalka soomaaliya kuwa kale afrika iyo carabahaas iyagoo isku biimeeya safaro waa socdaallo khatar badan oo badaha ay ku maraan iyagoo u socda dalalka yurub kana raadinaya nolol u dhaanta toodii hore laakiin dadkaasi ayaan ku fikirin inay kala kulmi karaan meelahaasi nolol ka liidata mararka qaarkood tii ay hore u haysteen dalkoodiina ay ku naalonayeen ibraahim xasan daanduray ayaa khadka telefoonka kula xiriiray yuusuf cumar bashiir oo ka mid a toddobaatan muhaajiroo soomaaliya oo isugu jira rag iyo dumar oo ku jira xerada shelsmark oo horey u ahaan jirtay xilin milatari oo ku taalla dalka denmark waxaana uu yuusuf marka hore ka sheekeynayaa sababta ku keentay inuu socdaalo
walaal anagu waxaanu joognaa denmark magaalo ka mid ah xero ka mid aanu ku jirnaa waxaanu nahay dad soomaaliyeed ee soomaaliya ka yimid ee ka soo qaxay waddankii iyadoo aad og tahay dadkan sida ay ku yimaadeen ma rag kaliyaa tihiin mase dumarna waa ku jiraan dadka meesha jooga waxaanu nahay rag iyo dumar marka tirada soomaalida ah ee xerada ku jirta hadda waa meeqa tirada hadda ku hartay waa toddobaatan inkastoo marka hore ay ka badnaayeen oo carareen oo waddamadan yurub ay iska aadeen iyagoo fara kula denmark ayna qasab tahay dib un in loo soo celiyo meelay aadi karaan aanay jireen ma garatay bal iga waran xaaladda nololeed ee xerada run ahaantii dadkan soomaaliyeed meeshan waxaa ku haysata nolol aad iyo aada u xun dhalinyaro soomaaliyeed oo xooggii ummadda ahaa ayaa ku shaqo waayey ku maasharci waayey waxaana lagu cadaadinayaa xero halkan ku taalo shelsmark la yidhaahdo oo markii hore ay ahayd xero military halkaasoo raashinkoodu aada u xun yahay caafimaadka aan jirin boqid mane aan jirin waxbarasho aan jirin waxay ku jiraan xaalad jahawareerah oo mustaqbal la-aana ma garatay marka ma dad soomaaliya keliya ku jira xerada mase dalal kalena qaara ka jooga wallaahi waxaa jira dad kale oo dambiilayaal ah ama gafaf soo galay oo qurumo kale ka tirsan ama qaar waddamo kale hore usoo marayo farahooda jiraan ayaa kusoo biiray oo halkan la jooga laakiin soomaalida duruuftooda way ka duwan tahay ma garatay marka yuusuf xeradaas intaa laydin keenay ka hor xaggee joogta adiga oo laydinka keenay daandunay run ahaantii dadka markay yimaadaan waddankan sida waddamada kale oo kale waxaa la geeyaa xeriyo qaxootiga maaragtay la dejiyo halkaasoo maaragtay ay ku sugaan interviewada laga qaadayo oo asylumkooda ama meegoryadooda quseeya ma garatay markii ay dhamaystaan interviewga ayay helaan jawaab ama sharci ku helaan ama ku waayaan haddii ay sharci helaanna waxaa la dejiyaa waddanka haddii ay sharci waayaanna haddii maxkamada iyo lowyare iyo waxbay qabsadaan marka idinka hadda sharciga ku sugaysaan meesha sharci laguma sugaayo waxa waaye meesha waxaa lagu sugayaa deportation qasab ah in dadkan halkooda lagu hayo ilaa laga kaxeeyo oo la geeya soomaaliya afar wiil ayaa lagu bilaabay iyadoo la tixgelinaya heshiiskii soomaaliya ee la gashay denmark afartiina waxay ku diyactiraysan yihiin maaragtay soomaaliya waxaan marka rabnaa annaga message ama strong message inaan u dirno laba arrimood way fikirkeenu mar inaan dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed dhammaantood inaan u sheegno in dadkan haddii lasoo celiyo inay khasaaruhu sii badanayaan inay camal haysan in marka waxaan codsanaynaa arrintaa ka doodaan dadka adduunyada ka yimaada sharciga ay helaan oo kale ayay dadkan xaq uleeyihin inay helaan wadankeena nabadgelyadiisu way xun tahay sidaas darteed waxaan codsanaynaa midda kale in hay-adaha caalamka codkeena uu gaaro sida qaramada midoobay human rights watch u n h c r oo caddaysan in soomaaliya ay ka mid tahay qaxooti loo aqoonsan yahay caalamka
kaasi waxa uu ahaa yuusuf cumar bashiir oo ka mid ah toddobaatan muhaajir oo soomaaliya oo ku dhaqan jooga adhaada dalka denmark halkaas oo ay ku jiraan xero milatari iyagoo ka cabanaya dhibaato dhinaca biniaadamnimada ibraahim
haatana akhyaarta hawadan lagala xiriirtaay waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka inta badan barashada culumta la xidhiidha diinta iyo dhaqanka ayaa u baahan akhris badan iyo raacasho laakiin qoraalladaasi iyo bugaagta la xidhiidha ee ku qoran afka soomaaliga ayaa ah kuwa aad ugu yar bulshada soomaalida dhexdeeda taasi oo ay sabab u yihiin arrimo kala duwan sida uu sharaxayo sheekh axmed cabdalla alkaasimi oo ah imaam iyo qoraal soomaaliyeed oo ku nool dalka jarmalka arrintaasi waa arrin aad u yartaas sheegtay waxaa hortaaganna waxaa u horgalaan dhihi karaa dhaqankeenii hore ee soomaaliyeed oo ahaa dhaqan inayna dadku akhriska iyo cilmiga oo khadkiisii ama masdarkiisii dhabka ahaa loo raaca ayna baranin oo sheekada maxaa la yidhi sheekhii muxuu sheega ay dhegaysan jireen kadibna waxaa dhacay khalad kalaa dhacay oo ummadii soomaaliyeed markii oo dowladnimada iyo xadaarada la qabsanay aqoonyaha badan oo soomaali ah waxay u bayreen dhinacyada luqadaha kale in afaf kale oo qalaad sida ingiliiska iyo carabiga wax lagu qoro ama lagu faano in luqadaha la yaqaano oo kuwaas wax lagu akriyo marka halkan ay kasoo baxdo jiil aan afkii soomaaliga helin wax ku dhiirageliya oo in wax lagu qoro wax lagu akriyo dadaal ku bixiya laakiin dadaalkaas waxaan isleeyahay hadda ayuu bilaabanaya ama uu muddo ka hore bilowday waxaan ilaahay ka rajeynaynaa ama muuqata inuu dadaalkaas wax ka bilowday oo laga gudbi doono goortii af soomaaliya laga faani jiray ama luqadaha kale wax lagu akrin jiray dhinaca kale waxaa jirta in qoraallada iyo kutubta ku qoran afka soomaaligu ay saamayn weyn ku yeelatay burburka dowladdii dhexe ee soomaaliya taasi oo keentay in qofka qoraaga ah uu si gaar ah ugu jilib dhigi kari waayo kharashka uga baxaya buugaagtaasi taas waa caqabadaha kale ee kuwii hore aan sheegnay ee asalka ahaa ee jirka waaweyn arrinta dhibaatada u ahaa ka sokaysa oo waxaan odhan karaa qofkii maadaama ayna bulshadii ka caada lahayn in kitaabo af soomaali ah la akriyo oo bulshadii lagu dhex fidiyo oo aan lahaynin dad badan oo akhriska u heelan akhriska af soomaaliga u heelan oo u xisaysan ayaa qoraalkuna u yaraa kadibna markii la bilaabay waxaa aada aan jirin baa la odhan karaa shirkado soomaali ah oo madbacda af sooma soomaali ku shaqeeya oo fidiya tubta af soomaaliga lagu qoro marka halkaana culeys kalaa kasoo baxay dadka yar ee soomaalida ahee isu qaama inay wax qoraan ma helaan habba yaraatee shirkado ama hay-ado soomaaliyeed oo qoraalka xiiseynaya af soomaaliga dhiirogelinaya dadaalkaas lacag iyo kharash ku bixinaya marka qoraagii miskiinka ahaa ee dadaalay ummadiisii oo qoraalka ku xun isagu dhiiraday ee wax qoray wuxuuna helaynin dad oo la kaalmeeya oo designkii la sameeya oo buuggii la saxa oo dadaalka la sameeya kadibna waxaaba kasii daran hadduu dadaalo oo buuggii qoro oo uu buug soo saaro dadkii soomaalida ahaa uma heelana inay buugta iibsadaan oy akhriyaan oy dhahaan dadaalkan waa dadaal idinka ladiin sameeyey oo diintii iyo aqoon fiican laydiin qoray ee buuggan ninkan qoray ha ku khasaarinina iibsada ahamiyadda qoraallada ayaa ah iyaga oo diinta si saxa u bara dhallinyarada islamarkaana dhowraya dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed ee jiilka ku koray waddamada qurbaha sida uu mar kale sharxayo sheekh axmed cabdalla alkaasimi waayadii hore qoraalka makhduudaadka ahee waddamaha waaweyn ee xadaarada iyo cilmiga lihi ay aada u qiimeeyaan kutubtii culimmadoodii hore ay qalinka ku qoreen ama ay dadaal badan ku bixiyeen in la xifdiyo la ilaaliyo la sawiro koobiyaal oo reserva meel laga dhigo si dhowaanta loogu baxsado haddii uu halaagsamo ummadeena soomaaliyeed waan leenahay makhduudaad kitaaba way jiraan culimadii soomaaliyeed ee geeska africa diinta fidin jiray makhduudaad iyo gobayo iyo cilmi badan bay ka tageen xataa qoraale waa ayna soomaalidu qoraan dhanba aqoonin bay culimada islaamka ee cilmiga fidin jirtay ay wax qori jireen cilmigii marka waxaan dhihi karaa intaan la socdo qayb aada u yarba ilaa hadda la helay arday soomaaliyeed oo jaamacadaha adduunka sida masar iyo suudaan iyo wax ka barata oo shahaadaad jaamiciya ku qaadatay inay cilmigii makhduudaadkii culimadaasi ka tageen ay baaraan ay caddeeyaan ay soo xaqiijiyaan laakiin waa dadaal aada u yar baa la oran karaa ilaa hadda populationka iyo baahideena iyo dhibkii iyo khibradihii iyo tajaaribtii aan soo martay waxa noo qoran isma le isma dhigmaan laakiin maca daalika wax yaala iyo hadda dadka soomaaliyeed ee saas eegtay dibadaha caalamka tegay ee ilmo soomaaliyeed oo badan oo jaamacada kasoo bixi doona wadamaha ay joogaan wax ku bartay inay cilmiga ka faa'iidaysteen waa suuragal nasiib daro waxaa uun ka yar naxdina ama laga dhib noqon kara dadka adduunka ku kala yaacay nin walba inta soomaaliya kusoo laabata nin walba luqad iyo kal jargaar wata kii america joogay ingiriis buu wataa kii tegay yurubtan waxaa laga yabaa inuu jermal ku hadlayo hollandiis ku hadlayo luqado kala duwan laakiin waxaa dhab ah sidii uu diinteenuna bartay waxa dhabta ahee dhaqanka fiicana sugmi doona waxa xunna dabaysha qaadi doonta laakiin dadaalka qoraalka iyo akhriska in aada loo sii badiyo oo qof kasta oo soomaaliya lagu dhiirageliyo ayaan jeclaan lahaa ama aan ku talin lahaa ama aan dadaal in lagu bixiyo soo jeedin lahaa walaalkiis
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xuseen barre aadan ayuuna kaasi ahaa oo soo jeedinaya barnaamijka umuraa islaamka halkaad weli nagala socotaana waa washington haatana waa ciyaaraha iyo maxamed cabdi sandere
kula inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijka saakiya caalamka xubinta ciyaaraha ee barnaamijka saakiya caalamkana waxaan ku soo qaadan doonnaa isreebreebka koobka qaaradda yurub iyo koobka adduunka oo meelo badan oo dunida ka dhacaya isreebreebkaasi waxaa ka mida dalka soomaaliya oo maanta ku ciyaari doona magaalada adisababa ee dalka etoobiya waxaana barnaamijka martiugu ah wariyaha v o ed ee gobolka minnesota maxamuud masaacade maxamuud marka hore soo dhowow marka labaad ciyaarihii dhinaca caalamka markaynu eegno uga xiisaha badnaa iyo natiijooyinkii lagu kala baxay maxamed aad baad umahadsan tahay dabcan kulamadu waa badan yihiin qaarkoodna natiijooyin la yaab leh ayay kusoo gabagaboobeen kuwaasi oo dabcan ka kala dhacay wadamada aan idhaahda qaaradaha latin america iyo yurub haddii aan ku hormaro koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka labada kun sideed iyo tobanka lagu qaban doono waddanka ruushka isreereebkiisi ayaa durba ka bilowday eqaaradda america weliba goboladan laisku yidhaahdo south america waxaana natiijooyinka layaab kale dhacay ka mid a sandero in xulka qaranka ee chile iyo xulka qaranka ee brazil ay ku kulmeen waddanka chile isla markaasina brazil laba iyo eber loogu awood sheegtay oo chile oo iyadu dabcan ah waddanka haatan difaacanaya cooba america oo dhowaanta soo gabagaboobay sida ay awood badan ugu sheegteen xulka qaranka ee brazil sidoo kale argentina oo iyadu weliba gurigeeda ku ciyaaraysa laba iyo eber waxaa kaga badiyey xulka qaranka ecuador waa dabcan garan karto awoodiisu intay leeg tahay argentina waxaa dareemaysaa in ciyaaryahan messi uu dhaawac kaga maqnaa eguero bilowgii hore ciyaarta uu ka dhaawacmay kooxda barcelona oo messi u dheelayana natiijooyin aan wanaagsan ayadana dabcan soo gaaray maalmahan halkaa waxaad ka garan kartaa in ciyaaryahan messi uu yahay ciyaaryahan booskiisa adag tahay kooxdiisa iyo qarankiisuba inay buuxiyaan haddii aan jaleeco ee qaaradda yurub kulankii ugu yaabka badnaa dabcan waxa uu ka dhacay ewaddanka jamhuuriyadda ireland oo iyadu hal iyo eber kaga badisay jermalka oo dabcan ah waddan ka difaacanaya koobka kubadda cagta adduunka ciyaar ka tirsaneed reebka koobka qaramada yurub waddanka faransiiska sanadka soo socda lagu qaban doono labadan waddan labadii kulan oo ciyaareen marna bareja ayay galeen marna waa badi waxaa badisay xulka qaranka ee ireland sidaa waxaad ku garanaysaa in jermalka halkaasi afar dhibcood lagaga qaatay laakiin jermalku isaga ayaa groupka hogaaminayo dabcan wuxuuna usoo gudbay isrereebkaasi laakiin xulka ireland haddii ay ciyaarta ugu dambayso ay poland la ciyaarayaan barajo laba iyo laba ka badan ay galaan amaba ay badiyaan way soo baxayaan waan garta haddaynu africa ku soo noqonno sidan furitaankii barnaamijka ku sheegay dalka soomaaliya ayaa maanta ku ciyaaraya magaalada adisababa ee dalka etoobiya halkaas oo muddo ku tababaranayay waddankeebuu la ciyaarayaa ciyaartanise tartankeebay qayb ka tahay ciyaartani waa isreebka hore ee koobka kubadda cagta ee adduunka oo dabcan sida aad sheegtay jandheerow xulka qaranka ee soomaaliya waxa ay ku ciyaarayaan magaalada addis ababa oo muddo bilaba ay ku tababaranayeen waxayna la ciyaarayaan xulka niger oo lugta hore ay maanta ku ciyaari doonaan lugta dambena waxa ay labadan wadan isugu soo noqon doonaan waddanka niger oo halkaasi saddex iyo tobanka bishan ayay ku kulmi doonaan labadan xul ciddii soo baxda waxa ay ku dhici doontaa xulka qaranka ee cameroon oo iyaga wareegga labaad halka ay kula kulmi doonaan cameroon ciddii ka badisa ama ay cameroon haddii ay badisana marka ayaa waxaa loo tegi doonaa gruubyada iyo sidii markaa loo samayn lahaa sidaasina gruubyada ayaa loo bilaabi doona marka kulamadani waa kulamo loogu diyaar garoobayo usoo bixitaanka gruubyada ee reebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka labada kun sideed iyo tobanka lagu qaban doono waddanka ruushka waan gartay aad baad u mahadsan tahay maxamuud intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijka saaka iyo caalamka intaynu mar dambe kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinaya barnaamijka ciyaaraha dhegeystayaal haatana xaggii muusiga sandheere maxaad u haysaa dhegeystayaashan waa hees ka mid ah heesaha soomaaliyeed ee banaadiriga ah qoortaada dheer ku soo dhowaada dhegeystayaal
qiimo weyn heestaasi banaadiriga ahayd waxaa aad ka dhegeysanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddana subaxnimo intaan mar kale kulmi doono waa maxamed cabdisandheeri anigoo ibraahim xasen daanduray oo idin lee nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.